بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والمودينك وذي الله غميتك ملاقية قبل البلشة صحفيين ciidamadana mas-uuliyadda dhammaantiin maynka slaam mashinka salaameeya islaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu may sharafingee hortinkeygaanka intaana soo istaago anoo ah musharax madaxweyne koonfur galbeed alsheesin codsade dhagaagi inti i deebisaan aragtadiina siisaan maskaxdiina furtaan wala aan sii sheego sifada nugsataan animayka gooya degmada afgooy afgooy markii adin markii adadhatana maykiin soo baxeeye xuduudaha koonfur galbeed dana kiin soo baxaysa waa magaalo taariikhi ah waa magaalo laba qarni xukumi jireen dawlad ka aan baxdi maamul wanaag dawlad ka aan baxdi soo dhaweynta shacabka shuul soo dhaweynta dadka taagta daran maywean may ka dhaladay tuula la yidhaahdo warmooley oo jamaaca ahmadiya ah afgoyn jirto shan kilometr markii aan warbarashadii qur-aanka meesh ka soo dhamaaye minhaj ka soo dhamaaye yaa magaalada markan bi magaalada markana may ka dhamaysaday tafsiirkii walaagii oo oo culamaau fiqiga idinay ka dhamaystiradi dugsi dhexe iyo hoosena meeshaan kasoo bixi dugsi sare magaalada baydhabo halkan iyo laba sano roogi may ka dhinkaday ayn anigio may mayna kolleejka baydhabo dhinkaday jiri guddoomiyaha kolleejka baydhawda ay hayay professor kalay oo ah nin professor ah nin oo abqari ah ilaa hadeerna magaalada idooshe ah professor salaman markiani dhamay walbarashada may mayska mayka may ka qoranay jaamacadda beeraha kadibna mayanbeh italiya may kasoo dhamaayay kuliyadda injineeriya ee kasoo dhamaayay kadibna shaqooyin badanaa soo qaladi kadibna wadanka ayaa kasoo naqday si ani ummaday walaan soo barday anka adeeg markii oo markii aan soo naqdo taariikhda ummaddan ummaddan koonfur galbeed waa ummad taariikh dheer leh waa ummad gumaysadiida markii ada fiirso dadka shacabka degan shabeelada hoose saas ahaan walaalihiina biimaal may la dagaalameyna gumaysiga intii soo galo heebta baydhab ka soo galo iyaa la dagaalamey sidaasoo lamid ah qoomiyadaha kale maysi degan aadan la dagaala dad gumaysadiida wa laakiin sibdarga maywahe ummad intaas gumaysadiid ahayd intaas war soo saar lahayd geegana may ka noolyihinaa nololna faydahana ka noolyihin markii aan soo noqdo arrimo qaarshood usoo gaaro maalmo gana saacadahan magaalada afgooy arrintii may farin gaara in diray guddoomiyaha gobolka banaadir injineer yariso usullaya afgooy mayla ka diraya gobolka banaadir taasna mayn argaye arrin ah meel ku dhaca ah shacabka koonfurta dega afgoy boqortooydii xuduudiya may ahayti arbaca rukun kun iyo sagaal boqol kun iyo sideed boqol iyo afartankii markii badmareenkii ingiriiska ay kooy xamar mayl ku humi jiray afgoy magaalo madaxdii koonfurta ahayti magaalo madaxdii geeska africa magaalo madaxdii dhaqanka iyo taariikhda lahayti iyo haddamayla leeyaha meelka dhikeeye degmo oo ka mid ah gobolka gobolka banaadir taasna mas-uul gaaso mana dhiyaaso farid anin faramay waaye onamay aaminsanaa arbaalukum haduud afgoynkeed qofkii aaminsan leya afgoyn may ka garaane gobolka shagala hoose afgoyn may ka garaane xamar qofkii waa wal an suuri galaana wal an dhiyaana wax qofka hadaloo haayo waxaa waaye suldaanka koofurta waay waa hadal go-aan kasoo dhihi wa suldaanka marka ana la hadlo malaagyada malaagyada qiimasho ana lay kase waagii hor wadankan ay maamuli jireen malaagyada maamuli jireen intii ankoyna talyaani koor malaag kasta xushi may lahay malaag kasta may lahay qof aftaan la dareer xokeena lahay malaag kasta beertiis goof ala kafoofi jir goob yala kafoofi jir malaag kasta moordiis buufi jirta malaagyaalka qiima iyo iyo may ka liyiina ihtima muhimad iyo ka liyiin mujtamaca koofurta malaagyaalka maylaya intii aan madabiinka siin karnaa waa la suga haddii aan madabiin naqdan wal allaal walay an baahanti waysan siiya insha allah ka wax xishima dha xildhibaanada markii aan soo naqab xildhibaanada waa xildhibaan geesiyaal ah waa xildhibaan xaqudiriir ah aniyo iyo inta hal hal bila isla roogni dad oo aaminsan waaye mabda-a dimuqraatiya dad oo aaminsan waaye in cadaaladda ilaaliyaan isaguna waay waaye ilaahi subxaana watacaala maa ilahi waulu amri minkum wadankan geega isingaa ulul amri shee ah isingaa maamulaasaan waayo dawladda hadda jirto waqtishee dhamaaday walaayada isingaa ssinsoo wareegta isingaa lasinka baaxanya in ummaddan hoggaansha qabataan doorasha qabataan hogaamiya ummaddan hogaamiya karo intii aan dowladkaan islaamka mas-uulay waayo ilaahi subxaana watacaala may dhahay may dhahay waufu laxda ina alaxda kaana mas-uula xildhibaanada aydan ka dareertay xildhibaanadana maysin qoosee ballankii isin qaadeen ummaddan intii isin cadaalad ansoortaan cadaalad ansoora doorashada kooy doontan maysin qoosadaane in cadaalad suubisaan markii ana soo baho ururda bulshada markii aan soo baxo ururda bulshada may waaye tanka ah markii aan soo baxo maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed haddii usu maamul wanaagsan ahaada lahay bay gobolkeyga may ka taalay afar boqol kaam iyo ka taalay maalinka jirtay afar boqol kun oo qadooti ah geerad markii aan siday shabeelada hoose kaas ahaan kaxda may ka jirtay kaxda shiriintiyo toman iyo kow oo barakacayaa laga jira intaas inka badanna boqol kun barakacayaal shabeellaas walkaaday waa magaaladii laanqaha lahaay oo magaaladii oo oo walsoo saarka badan ay tahay haddii afartan sano oo maamulka intaan baraka u suubiyo taas may waahe walilaahi raalika ayame may waa ilaahi subxaana watacaala may dhahay الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء العذاب ألو suurgal mee dadna intii gaajan dhimadan dadna dardhaadeef intii baydhoo ka dhistaan suurgal mee suurgal mee dad masaakiin ah suurgal mee dad masaakiin ah dhulshoo in la boobo sidii sheekh mustafa oo kale oo intoobsan dhima suurgal mee suurgalme hanti dowladeed in la dhiyo suurgalme marna suurgalme dadna intii baahin dhimadaan dadna ila dhaftiya saralaa dheer fadhistaan suurgalme may may ballan oo eh cadaaladdaradii dhiib oo ummadan cadaaladara laga suubiye inuunu soo naqno markii an hukunka si cadaalade una kala wareegano farin kale ma enfaraye cabdiweligaas ma eragay usoo waraaqsoo qorulaya maybiye meleoso apologize bis warqadaas may wahay waa wax ma la waay waa wax ma la waay may rabee afkii ummadaas laka-ay in laka amaan afkii ummadaas laka-ay in la kaamaan fadhi sahel maa ciise may dhahay anoo ma maalinkoodka roogna su-aala weydiiye abwaano may dhahayn ummaddan dhibaatada siya dhinka saare abwaanka may dhahay ummaddan ummad sharaf lew ummaddan ammaanaa mudnanti adi ummaddan ammaanaa mudnanti sharaf adi ummaddan koonfur galbeed ummad ka qiimo badan ka dacadsan ka wal ka wal soo saarsan ba maysinka dilile xildhibaanadiyo waayo maamul goboleedeeda kale maalin walba madaxweynea la ridiye madaxweynea la tuure iyo laakiin may adkaayeena afartan sano in ilaaliyaan maamulka intiisu dhisanaa xildhibaanod aadanka amaaday xildhibaanod halas abtu abanseel may dhahay abanseel may dhahay usoo usoo ummadan ammaano may dhahay markii uso oo dhibaatada ka jirti dhibaatada ka jirta may leha uso gobolada koonfureed kun iyo sagaal boqol kun iyo sagaal boqol sagaashankii maydhi aafo i jiljili jiro i badati jeegodaa loo dhawey jirinkii dhulmadaada jeerogaa loo dhawey jilboo ka taagsaday jirinkii dhulmadaada jikiyaadii maxdiine jisaarnama malfadaa iyana juucsho walla ka jiidane libanaa ka libanaa ka jiidane ajinkee ajinkee salaamu calaykum saabka mayninka lala samaysa markii aan aan soo naqdo sababaha ani isin adilo may sababaha ani oo isin sharha may ahay ma idin share ma jira sababaha ani isin sharha may ahay tay waa afar sifood yani lay afar sifood nabi nuusuf alayhi salaatu wa alayhi salaatu wasalaam may dhahay markuu soo sheegay fircoon inii xafidun amiin inii xafidun amiin nin may aha wala xafidiyo aamin ah nabi muuse alayhi salaatu wasalaam markii usu gabartii isu anwaraa biibiyo mayda maydatay yaa abati istaajirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin qawiy amiin xafid al yani ma waay intaas sifood yani aaminsahay intiina qabo sidaa awshe may anqalamay intiina madaxweynaha koonfur galbeedna qabo tan kale may waya dad sharaftiio iyo karaamadiio la dilo uni asxaabtay may waya haddiiba oo ummaddan ilaahay karaamada sii oo sida dhan dilley oo meel kastaba waa walka sheegaa ahna wajacalnaa wajacaluu acizata ahliha adilla maamulka hadda roogo ummaddan karaamada lahayti may karaamada la lahayti maylgadhinkay ummad la karaamati ummad la karaamatiida dhammaantii qootir kadhigo sidaa awshee may ummad una dhan andu intii un duubano badbaadada ummadda may kala un baahan yaha in la ka shaqeeyo nabadgelyada nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam markii usu seeday marka maydi may dhahay ijcal hada lbalada aamina warsuq ahlahu min athamaraat markii amni la helo iyo may la haleeyo wanaag oo idin la haleeyo amnin see ka haleeya markaas amni mayla ka haleey cadaaladina ummaddan ma in baahanta cadaalad an baahanta oo nooc walba magaalada may araga ano dhalinyarada halkan ka shiro ahna may ogaaday dhalinyaradii iyo maamulkii bintii aan iska warhayn muhiimadda koowaad in laku guubaabiyo dhalinyarada in wadan soo jeelaada muhiimadda koowaad maylan baahanya dhalinyarada in la siiyo fursad iyo walkabarada dhalinyarada in la siiyo kufrid fursad iyo walka qabsada maylagu haya dadka adda maamulka haayo dhalinyarada iska hilmaameen shacabweynaha iska hilmaameen dadkii tuulooyinka roog dhammaantii hamaraa la sheegay ee meelisheenay baydhaw si oo ahna iyo dhammaantii oo dhanka dhibku dad karaama lahay taas wal un ogolaada kulanee haddii an madax weynenooda waxaa weeye halum haddii aniga oo haddii una una qabano maamulkan maamulkan ma jiraan qof barakac ah oo ka jiro daash ma jiraan ma jiraan qof barakac ah magaca barakacana ummadan ka reebaan dad sharaf leh may abuuri dooneen magaalooyin cusuba abuuraan may abuuraan iskoola cusuba suubiyaan mana dhiyaaso mana dhiyaaso mana dhigi doonto dhalinyaro dambe oo walbarashaan dhalinyaro dambe oo galaas milanka haboonayna markii aanan soo nagabo degmada afgoy degmada afgoy markii aan soo naqabo alo degmada afgoy markii aan soo naqabo waayo may arugu hayeen in ummadan masiirshe iyo taariikhdiya in la titiro iyo arugu hayo meeruwaay ummadan karaamadiia in la burbur rabiyo alaguay see ka dhiidi gobolka shabeellada hoose oo lankasa gobolkan ka baraaqisan soomaaliya oo idin in barakacayaa la ka helo see ka dhiidi in nabadgelya lanka soo guuro see ka dhiidi in in iskoolaad la waayo gobolka shabeellada hoose macnashe may wahe ay anteliyohaye dad ummadaas aan ka nahayn iyo anteliyohay una kursi ma weydiyohan una may weydiyohan shacab iyo dhula weydiyohan shacabka markeeda hesho adiga wanaajiisu iyaa kursi la weydii kora isin ifaamaytana walaan siisho okay tan kale markii aan ka laabado ani taariikhda taariikhda hanuunjeeliya hadda may waday lama mashruuc ahayd mashruuc kowad may ahayd musharax madaaweynimo waa higsi dhowga may kala waday higsi dheer ama fikrad dheer ahna in xisbi la suubiyo xisbi oo kasoo jeedo gobolmadoonkii awoobyaashana kasoo jeedo kan yaa suubay xisbigan toddobaatan iyo shan jir waayo toddobaatan iyo shan jir dadkii waddankan soo halgamay oo gumaysiga ka saaray waddankan oo talyaaniga ka saaray yaa suubiya unun kaliya ah toosini waktiga yaa ka sabay maysinka odseya markaas reer baylaween xisbigan niila qaadaan reer altajubba xisbigan niila qaadeena reer altajubba ama reer koonfur galbeed xisbigan niila qaadeena dadka madheeg waay xisbigan niila qaadeena xisbiga kumeel gaar waay may la suubi doona shir weyne qaran oo madaxdiisa ka door waay la suubi doona taasna may may maamuli doonay shacabka xisbi shaksi iska leemee xisbi dhahaltooyaba oo la dhaxlo dhaxalkaasna isin dhanaa iskale reer koofurgada iskale taas taasna too isdiiwaangelintiisna may bilaabadaase berri hotelkan ka bilaabays qof allaal qofkiiba isdiiwaangeliya oo hotelka inti imakoyo iyo yaa kacsadaan kan kaloo maya maxadaliyeeye saaxiibkay musharax yuusuf baadiyo maymadaasi sacabe maymadaasi finalka doorashada aniga us inta soo horaan saaxiibkay maymada international waay aniga waayo sildaashi ah aada mahadsantiin nin sharafteen koyokisn koy aada un faraseyninata ani may matileeye ani may ahaa musharax madaxweyne koofurgabeeda ah may ka koy shabel hoose ka koy shabel hoose kenala salma ismayday gabaya tiri jamama ika hoos jilib in ballan ma eh janaada musroge jowhara brid sheekana koosaarkoo la qeybsado ani dhaqankay ayaa ajinkeeda ummaddan sida lama amaane intii iyo baraka noqoto eeb ballan may qaadina mar dambe ummadda koonfur galbeed intii barka nabada laakiin ay ka irintaa xildhibaanada xildhibaanada hadii forsadninsiyaan intii un meelaas seeno may ballan noo ee intiinu oofino rabitaanki kan kale dhinacyaalkii ay rogaayo dhaqankii waay afwaaniintii waay askar marogta walaa aaminsanya dhaqanka iyo sugaan bay aaminsanya walaa aaminsanya ummadan dhaqanka in la soo noolay aaminsanya may aaminsanya taariikhda ummadda in la soo noolay aaminsanya laakiin markii aan lalaha aladiina lagoo fi lbilaadi markii aan lalaha miilaan ula jeeda mayo dhaqan ummadan aan lahayn bay dhowlka beero waay taas ma ogolaada tahay aada maxsantiin aada maxsantiin sinka mahadnaqe dhegeysi faa'iisin siisaan wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
sida maadsayi musharax injineer alax sheekh cusmaan gudbada qiimo iyo maayo mudan ee u sameylana gujeedii runtii idana dheerigeliyey dhammaantaana
halo ma in leeyahay dhamaanada salaanta kelmaanta hilhibaanada salaanta kelmaane an nafsi maymuudahay in hilhibaanada ka mid ah waayo hal bilaa intii firrugli muqdasho kase wajisho maalobis aragwahayna hildhibaan isimaade hatiani sheego ulul amri wadankan isima wadankan geegka koonfur galbeed isinga madan aadan mahadsantiin wana salaamtiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
waayahay ida maadsayi injineer saalax cusmaan musharax
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد waxaa sharaf weyna inaan kasoo qeyb galo xafladdan lagu daafuraayo musharaxa injineer saalax aada iyo aad ayaan usoo dhaweynaya waxaan salaamaya dhammaan xildhibaanada wiilka iyo milgaa leh waxaan salaamaya oo kale dadweynaha kasoo qayb galay qaybaha bulshada noocyada ay kala yihiin mar labaad waxaan soo dhaweynayaa musharaxa kale yuusuf baadiow oo maalin dhaweyd nasiib daro aan ka xanuunsaday xafladiisa inaan imaado waxaan leeyahay musharaxiinta soo dhawaada kow maaha laba maaha saddex maaha soo dhawaada nin kasta oo koonfur galbeed u dhashay maanta waxaa banaan fursadda ah inuu madaxweyne ka noqdo halkan oo kusoo dhaweynayna haddaan nahay xildhibaanada musharaxa waxaan leeyahay ilaahay aayaddiisa wuxuu ku yiri suurat albaqara aayadda laba boqol iyo afartan iyo toddobaad macalishaahidkaan ka rabaa wallahu yu'ti mulku man tashaa wallahu samiic alcaliim mulkiga ilaaha bixiya haddii ilaahay uu ku qorin jiseer saalax waad helaysaa cid kaa celin karta male hadduu ilaahay ku diidana haddee waad waa ilaahan ku ogolaa nina qalbigaa ku darsanaysa ta labaad waxaan la hadlahay dadweynaha horena waa u sheegay haddana waa ku celinayaa waxaana anaga xildhibaano magacaas marka anaga nahay oo baarlamaanka joognaa isugu yarna laakiin markaan shacabka hor joogna waxaana la yidhaahaa wakiilada koonfur galbeed waxaan wakiil ka nahay dadweynaha dadweynaha marka waxaan u sheegaynaa idinkaa asalkii ah annaga farxana idinkaa idinka nimid shalay dhexdiina nalaga soo kac xulay waxaan rabnaa ninka aada rabtaan oo aada jeclaataan iyadoo eex iyo qabiiltoona ku jirin aada leedihin kanaa saddexdan gobol iyo dadkan iyo diintaan badbaadin kara inaa farta noogu fiiqdaan ama hoos noogu sheega ama kor noogu sheega weliba waxaan idinka codsanayaa haddii ilaaha idhaha maalinta musharaxiinta khudbooyinkeedu ay jeedinayaan maalinta doorashada ka horeysa siyaasiyiinta iyo dadka oo dhan inay kasoo qayb galaan waa loo ogolyaa baarlamaanka waa u fasaxan yihiin inay dhegaystaan khudbooyinkooda ay markaa kala baxaan fikirka marka waxaan aada usoo dhaweynaya inay dadweynaha noo tilmaamaan soomaali waxay ku maamaadaa waxa umusha u roon iyo caruurtana u roon waxaa dadweynaha u roon iyo xildhibaanada u roon marka taas taasaan ooga baxaya xildhibaanaha walaaladii waxaan leeyahay dhaaraan soo marnay oo qodobkeena suriga konton iyo toddobaad ah ilaahay wejigiisaan ooga cabsano ninka ummadaan badbaadinayo dalkan iyo dadkan iyo diintaan badbaadinayo oo annagana na badbaadinayo lafahena xataa noo badbaadinayo inaan doorano oo kaas aan siino oo ummadda maanta naga sugaysa inaan ka farxino aan ka farxino oo aan hungoorin ibdaac markaan ka baxo waxaan rabaa kelmadeedii ku wajahan injeeryariiso maxaa la yihi beryaan warkaasaa socdocdo wadahadal baa ka socda guddi heer qaran ah oo xuduudaha matalaya oo guddoomiyu yahay khaliif cabdikariim maxamed inuu intuu guddoonka u tago oo uu kala hadlo soodimaha ca- ca- caasimadda soomaaliya muqdisho oo la yidhaaha afgoyna hala soo gooyo intaan lagu soo daro ee balcadna hala soo gooyo intaan lagu soo daro annaga taariikh ahaan gadaal haddii loo noqdo gumaystiga talyaaniga markii la xisaabtamo arbaca rukun waxa inta ka ah waxaa iskale koonfur galbe marka intira ingiriisow waani saaxiibkaya ingiriiskaan soo joognaa ingiriiska markii londonta la degan yahay markii la dhexmarayo saad u socoto waxaa arkaysaa baaro kale baaro waxaa waaye degmo kale tabeelaa ku yaala soo baxay waxaa laleeyahay degmadii hore waa kasoo baxday degmadaasaa gashay micnaheedu waxaa waay xuduud kale aad gashay marka injeeryariisa wuxuu yihaa maanta caasimadii waa ballaaratay dadkii waa yaraaday ee ha lagu soo dara afgooy war dadki hadduu batay sky crabs u dhis kalajijeel u dhis kor u dhis u rar cirka kor u rar dad ee saasaa u rarin maxaa jira dhulaada lahayn inaan qaadan jirin ku xisaabtan tirada hadday badatay saasaa laga rabaa waxay yidhahaan democracy waay dadka hadduu bato magaalada hadda qaahir oo kale iyo london oo kale meelaa ku nool lix milyan toddoba milyanaa laga hadlaya caasimad keliya wuxuula wuxuu dhaqaajin lahay laba mali laba malyon marka injineerka waxaan ka rabnaa inuu meeshaas abolojaha israail gelin dabcan ka bixi khaliifna waxaan u sheegayaa guddoomiyaha war guddoomiyaha heer qaranaa tahaye dhaxadhaxaad noqo heer qaran baa tahay waa kuba ceeb inaad la fariisto guddoomiye gobol oo aad ku aad aad kula xisaabtanto muxuu ahaa degmooyin dantadow leeyahay aad baan oga xumahay arrintaas waan ku cambaareynaynaa waxaana ka rajaynayna in raaligelin degdega ka bixiya waxaa kaloo muddooyinkaa nagu maqla waxaa la yidhaahaa puntland waa feder hooyadii federaalka war annaga kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo toddoba allah yarxam cabdiqad cabdiqaadir maxamed aadan sobe united nationka khudbadiisaa taala federaal inaan waagaasaan rabna annaga hooyo federaal sida puntland u noqonaysa annagaaba hooyadii hooyadii hooyada dhashe taasna waxaa ka leeya puntland boqol mar aan ku maqalla ayagoo saas leh afkooda ha ka gaabsadaano hadhahana ka labaadaan nahayo maamulkaan oga horreyna hadhahana laakiin ka koowaad annagaa iskale taasna fariintaasaan u diraya injineerkan hadda ay fariin ka horeysa u gudbeen isna waa la qabaa taasaa la qabaa waxaan rajaynayaa dhegeysiga wanaagsan aad dhegeysateen ilaa idinkaga mahad celiyo musharaxiinta waxaan leeyahay mar maaha laba maaha saddex maaha toban mar maaha ku soo dhawaada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللبان علي حسن عثمان مدناها برلمانكا mahadsanyey waktiga oo eedan dareera salaadii maqrabkana iyo fogaan iyo hayka maga ku codsida iyo maanta sharafta qudbado miilanka la-in iyo qudbadood iyo hogaabayaan midba ninkiigi doone xildhibaan ilyaas xasan cali mudane xildhibaanka dhawaabo بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه ويبقى عندك سلامي يعني. انجنير صالح مشرح انجنير صالح شيخ عثمان iyo musharaxa yuusuf baadiyow iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bulshada qiibasha shal bedelan haddii ata aqoonyahanada koonfur galbeed haddii ata dhallinyarada koonfur galbeed haddii ata haweenka koonfur galbeed haddii ulmaawadiinka dhammaantiin waysiiga salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib way faday afarmadaba ni aanan ku hadla waan hagaabaya insha allah mudane musharax injineer sala sheekh cusmaan wayba hadhawaayaan musharaxnimada sida hadhawaayaan kan ilaab iyo wanaagan ah ka dhawaan insha allah way kale ciidanka faraxsana xisbiga cadaalad iyo midnimo dalkun kolley walaa sulanka baahanya misal umamuñu way bu ahaa cadaalad iyo midnimo in baahanya insha allah xisbigaasna ha dhawaan ciidanka faraxsana fariinto kale lamaad way baa ka eedintaa musharaxiinta musharaxiinta anteegin madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed anteegin niyo ka tartaman yo naftiyo hadhawaayaan way hadhawaayaan midnimada iyo iyo macnaha yo muujiyan ini aragtidayo siyaasadeed iyo macnaha bulshada yani ambandhikan yani lanwelba macnaha inshaba farsin iniisa dalkun ishungam iniisa tamaniya macnaha inshaba yayoon haka dhawaayan insha allah yoon hadhawaada lena waysigin fadaane midnimi siin ku fadaane waysigin ku fadaane macnaha waacigelin dhinaca bulshadaas siin ku fadaane oo meelkasa taabadaas insha allahu waysin lena macnaha insha badan arrintaas eedanka dadaalasan lena siin qodobka saddexaad oo macnaha nataabado waybu ah bulshada reer koonfur galbeed bulshada reer koonfur galbeed waddan kasta horumari way horumari bulshadiisa horumariyaas waddan kasta horumari macnaha waa bulsho diyaarsan hallaaran leh iyo macnaha inshaba horumarka shaqeeyaas bulsho waayatina hallaaran leh bulsho waayatina macnaha horumarka eedan jeel bulsho waayatina cadaaladda eedan jeel bulsho waayatina midnimada eedan jeelaatin waysigay ku fadaanaa midnimada inay ka shaqaytaan horumarka ka shaqaytaan yacni dalkan wanaajay i karaamadiis walikajeerta ilaa gordaasana inaysa ka fikirtaa fadaan insha allah biidni alkariim qodobka kale oo manaha inshabada saddexaad kale xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed way inteegin yihiin doorasho xalaale inay dalkaan ka dhiido doorasho xalaale inay dalkaan ka dhiido haddii nagala fadhi dhinaca amni haddii nagala fadhi macnaha inshaag badan siyaandayaas iyo nagata doorasho oo macnaha bulshadu koonfur galbeed karayaaqas ina dhiido idan rajaan insha allah biidni alkariim habeenkii maalina yeelahan jeene waan macnaha iyo hadafkaani insha allah wabilaayeen waayo dalkan waloosun baan eedaan gordaan dalkun way imbaahanya horumar imbaahanya cadaalad imbaahanya mani imbaahanya way imbaahanya macnaha insha badan umad yacni wanaaja iyo hay karaamadii laka shaqeeyo inay umatu nagato yaa eedan fadaan insha allah mada kala way u aha xildhibaanada way ka turjumaayaan bulshawiinta koonfur galbeed rabataanshi waa ka turjumaayaan bulshawiinta koonfur galbeed rabataanshi waa ka turjumaayaan bulshada way lena macnaha si saxa infakira si wanaagsan infakira oo noono way baa yani insha allah hoob ilaahiyana yani inayna rabataanka kiidin aragtida sidii inaynu fulina dalkuna doorasho halaale kadida wabilahi tawfiiq